haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan maamulka cusub ee galmudug iyo weliba xoreynta meelaha ay weli al-shabaab gacanta ku hayaan ee gobolka waxaa magaalada dhuusamareeb noogu soo diyaariyey wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanayaa degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa ayaana idinla socodsiin doonaa toddobaadkan barnaamijka faaqidaadda waxaannu kaga hadli doonnaa hadduu eebba idmo muddo ka badan toban sana waxaa deegaano ka mida dowlad goboleedka galmudug gacanta ku haya maleeshiyada al-shabaab haddaba dowlad goboleedka galmudug xilligaani diyaar ma u tahay xoraynta deegaanadaasi muddada ka badan tobanka sana gacanta maleeshiyada al-shabaab ku jira faaqidaadda toddobaadka ayaa su-aalahaasi waxaa barnaamijka kaga jawaabi doona hadduu eebba idmo marti ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed shire falegle sheekh ibraahim guureeye oo horay uga mid ahaa xukuumadihii dowlad goboleedka galmudug soo maray guddoomiyaha degmada ceelbuur korneyl nuur xasan guutaale iyo abuukaate cabdiraxiin siciid nuur ugaas oo ka mid a aqoon-yahanada xog ogaalka u ah xaalka deegaanada galmudug gaar ahaan deegaanada gacanta ay ku hayaan maleeshiyada al-shabaab dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee idaacadda v o e da waa dhownahay
aadaa umahadsan tihiin deegaanada galmudug qaybo ka mida waxaa gacanta ku haya maleeshiyada al-shabaab waxaa hadda ku sugan deegaanada galmudug ciidamo fara badan waxaa la dhisay golo wasiiro waxaa kasoo dhex muuqday xubno muhiim u ah wasaaradaha qaarkood galmudug xilligaani ma u diyaarsantaha iyadoo gacan ka helaysa dowladda federaalka ciidamadeeda in deegaanadaa laga xoreeyo maleeshiyada shabaabka bismillaahi raxmaani raxiim marka hore waa salaamaya madaxda ku jirta qadka igula jirta darajo kastoo ay leeyihin oo ku salaamaya v o da iyo madaxdeedana waa salaamaya dadka soomaaliyada dhegeysanaya waa salaamaya waxaan rabaa inaan sida dee aad la socotaan galmudug badanaaba wixii hareeya waxay ahaayeen khilaafiyo iyo kala jiijiisan iyo kala qeybsanaan jirtay alxamdulilaahi caa waxay galmudug ay taagan tahay midnimo iyo galmudug cusub iyo heshiisiin qaybihii bulshada ee qaybihii siyaasadeed ee kala ee kala maqnaa galmudug mida ayaa caawa jirta kol hadday sidaas ay caawa kusoo hoyoto marka laga reebo shakhsiyaad laga yaabo ina iyagu wax iyagu rabeen waaye laakiin inta kale way midaysan tahay marka marka sidaas loo eego galmudug waxay u qaadeen dhabbihii toosnaa ee wixii ka dhiman ay ku sixi lahayd iyadoo kaashanaysa dowladda federaalka oo ay saaxiib dhow yihiinna waxaan isleeyahay xilligii ugu habboonaa ee wax loo qaban lahaa dadka dhibaataysan dhan walba ay yihiin
aada umaasan tahay axmed shire wasiirkii hore ee wasaaradda ganacsiga ee dowlad goboleedka galmudug sheekh ibraahim guureeye galmudug xilligaani suurtagal ma tahay iyada oo ciidamada ka tirsan dowladda federaalka ay ku sugan yihiin qaybo ka mida deegaanada galmudug in deegaanada ka maqan galmudug la xoreeyo
bismillahi raxmaan iraxiim waa salaamaya v o iyo dhammaan sidoo kale wasiirada khadka ku jira iyo iyo iyo iyo madaxda kaleba waxaan filayaa waxaa la yidhahdaa cindana hayati urfisadu dartanku markuu dhamaadaa ninka dheereeyey la ogaadaa baa la yidhahdaa aniga ma filahayo wax walba oon hadda isku sheegno ama aan ama midnima gaartay ama horumar baa la gaaray ama maamulka la dhisay markaan si dhaba uga warqabo galmudugna aan ogahay oo inta hadda xortaa dadkii xoreeyey aan ahay oo dhuusamareed iyo guriceel iyadoo saad ogeyd shabaab joogo oo xoog ku yimid gacantoodaan ka saaray haddana aan ogahay madaxda la xuray tayadooda iyo hawsha ay qabanayaan ma filahayo inay sahlan tahay maanta in dhul laga xoreeyo galmudug leedahay in shabaab laga xoreyn karo waayo waxaa la yidhaha rag isku qayba rag kuma qaybaa la yidhaha galmudug ayadaa hadda isku mashquulsan xal iyo wanaag midna gaarin hadda waad ogtihiin dhuusamareeb dagaal baa lagu kala maqan yaho lagu kala baxay waad ogtihiin systemka iyo madaxda lasoo xulay amniga hadda raggeena madaxda kaa loo dhiibay waa raggii dhaliilayay ciidankan maanta joogo oo galmudug markii lagu soo deldelayay diidanaa marka maanta inay yidhaahdaan haddana waxbaa lagu xoraynhayaa shalana lalahaa maxaa ciidanka meesha loo geynayaa waad ogaan kartaa inay tahay undan yaroo la fiirsanayo maslaxadeed maaha dantaa afarta sanana waxay ku dhammaan doontaa dantaas yar iyadoo la fiirinayo oo bahalkiya iyo dabcan doorashooyinka soo socda marka ma filahayo insha allah waxaan isla ogaan doonaa nihaayadaan ogaan doonaa dhul galmudug oo maanta gacan shabaab ku jira in galmudug horaysan karto maanta waxaan aaminsanahay maaha
aad baa mahadsan tahay sheekh ibraahim guureye deegaanada inta badan gacanta maleeshiyada shabaabka ku hayaan waa degmooyinka xaradheere ceel buur iyo ceel dheer iyo galhareeri waxaa xogtooda iyo dhibaatada ka jirtaa aad ula socday guddoomiyaha degmada ceel buur corneyl nuur xasan guutaale kusoo dhawow barnaamijka faaqidaada toddobaadka bal nala wadaag dhibaatada ka jirta halkaa nooca ay tahay iyo dadku sida ay ugu bisil yihiin xilligan ama ugu diyaarsan yihiin in laga dulqaado shabaab bismillahi raxmaan raxiim waan salaamayaa wasiirada ku jira meesha iyo abukaataha iyo v o a dhammaan khaasatan wasiirkaygii hore iyo wasiirkii dambe hadda wasiir falagle iyo guureeye labadaba si gaaran u salaamayaa horta anigu rubaantii waxaan ku ahay qabiil dhankaas iyo deegaanada la haysto waayo saddex sano ayaan go-doon ku ah marna degmada aaldheer meesha la dhihi jiray aan idhaahdo galcad ayaan maaragtay go-doon ku galay marna waxaan ku galay meesha la yidhaahdo aalmuur saddex sano ayaan ku ahaa maadaama saddex sano aan halkaas ku jiray saddex sanana aan dul taagnaa oo haddaba xafiiskii degmada aalmuur uu ku yaallo wax ka mid a waaxaha oo aan weli ku shaqayno oo aan taagannahay horta ru'aantii aad baan uga warhayaa anigu hadda aan maaragtay ammaan aysan maaragtay dawladdu lahayn aan kala duldhacayn rumaantii waxaan leeyahay xilligii ugu habboonaa xilligii ugu habboonaa ee wax laga qaba karay ayaa lagu jiraa baan isleeyahay ama hamiga macnaha na galay hore uusan noo gelin rasuutayaal badanaan diyaarsado isku bedbedesho oo maaragtay maadaama aan corneyl ciidamada ahay oo maaragtay inaanan guddoomiyenimo keliya ku shaqay sida hadda ka horba presidente xasan sheekh ow ow maaragtay igu yidhi kaama raba guddoomiye keliya inaad ahaato ee corneyl xoreeya ee degmooyinka inaad inaad ahaataan kaa raba oo degmo walba aad wax ka tagto waana waana ku dhaqaaqnayo markii eeldheer iyo galcad la aadayaba waxbaan ka aaday waxaan rajaynayaa oo weliba aan aad u waxyaabo badan markii aan u fiiriyey maadaama aan maaragtay xoogaa dhinacaas khibrad u leeyahay aan aad u fiiriyey waxaa ii soo baxday inay sanadkaan taa sanadkii ay xoroobi lahayd deegaanadaas ido wanaagsan baana muujinayaa waxyaabaha kale ee siyaasadda ah ee jirjira ee galmudug iyo ka jirana anigu ma gelayo oo waxaan ahay ninkaas gaarka ah oo furunta hore taagan oo in loo yimaado sugayaan ahay qolada mucaaradka laftirkooda guureeye waxaa weeye raggii hore oo aan isla xoreynay shabaab deegaanada hadda aan iskala xoreynay la joogo oo dhuusa mareeb iyo guraceel iyo maaragtay dhulkaas aan iskala xoreynay buu kamid ahaa matabaan iyo ayuu kamid ahaa oo xilligaas aan wada shaqaynaynay oo sunnadii hore oo maaragtay dagaalka gashay baanu isla ahayn rumaantii waxaan leeyahay waxa kale ee jirjiree yaryarna hala hala xaliyo wasiir guureeyana waxaan ka rabaa meesha uu shala joogay ayaan ka doonayaa inuu maaragtay garabkayga soo istaago aniguba sidii baan banaanka u taagnahay marka anigoo saaxiibkiisii ayaa banaanka taaganaan leeyahay rajada iyaduna waa fiican tahay aad baan u mahadsantihin aad amadsanta waa kugu soo laaban doonaa corneyl nuur abukaati cabdiraxiim haddii ciidamada ka tirsan dowladda federaalka ee hadda ku sugan deegaanada galmudug ay ku dhaqaaqaan xoreynta deegaanada gacanta shabaabka ku jira ma jiraan sharciyada ay u baahan yihiin inay u maraan in deegaanada laga xoreeyo haddii dagaal dhacase maxaa sharciyada iyo nidaamka u baahan in lagu dhowro shacabka ku dhaqan deegaanadaas
bismillahi alxamdulilah adeer idaacadda v o da iyo mas-uuliyiinta qaybka ku jirtaba waan salaamayaa marka hore salaan kadib markii la rabo in deegaamadaas la xoreeyo waxaa horta loo baahan yahay in marka hore shacabka meesha jooga la abaabulo oo juhdi badan la geliyo markii shacabkaas la abaabulo oo shacabkii uu xagga xukuumadda soo maro oo la ogaado in gacan laga helayo ayaa waxaa la rabaa inay xukuumaddu markaas ku dhaqaaqdo xukuumaddii iska dhaqaaqa ma ahane waa inay ku socoto dad ciidan wax xoreynaya iyo ciidan markii meesha la xoreeyo la dejinayo oo amniga sugaya haddii aan saas la yeelin oo aysan xukuumaddu aysan wadadaas qaadin oon marka hore shacabka lala xiriirin oon juhdi badan la gelin oo aan la tusin in qoladii meesha joogto awal meesha haysatay xukuumaddu ay uga dhowdahay oo uga galangal leedahay aan la tusin inta layska dhaqaaqo maaragtay meeshii inta la tago sidii dhici jirtay awalba haddana laga soo tago markaas dhibaataa la kordhiyey waxaa la rabaa marka ciidanka wax xoreynaa iyo ciidan kale oo la socda oo meeshii la xoreeyo ciidankaas ay amnigooda sugayaan oo degayaan oo maamul laga samaynayo adee rasta saas in loo socdaa la rabaa oo nidaamkaas wax lagu wado meesha marka hawl badanay u baahan tahay juhdi badanay u baahan tahay aqoon badanay u baahan tahay ma aha iska orod marka sidaasan qabaa anigu adeer aad baa mahadsan tahay wasiirka warfaafinta axmed shiraf lagle wasiir guureye waad maqlaysay waxa uu saluug ka qabaa hanaanka loo wajahayo xoreynta deegaanada galmudug gacanteeda ka maqan
horta dee waxa weeyaan bahashu dagaallo iyo ciidamo hadda diyaarsan oo furunta aan isla joogno aan leenahay hawshiba halkaas ay u socoto halkaas hawsha waa taacaawa ma taagna dooda iyadoo bilowgeeda u ahaa haddii galmudug dowlad cusub loo dhisay haddii galmudug ay midowday haddii galmudug ay dowladdii federaalku ay aad isku barbar yihiin maxaa isbedel ahoo laga filan karaa halka laga qaban karaa ama isbeddelkaasi inuu cad yahana waan idiin sheegay oo haddii ilaahay ku idmahayo dowladdii iyo nidaamka cusbaa iyo midnimadii dadka ay halkaasi tahay dadka soomaaliyeed iyo waxgaradka adu ah ka mid tahay ee xilalka hay inana waxa looga baahan yahay inay taageeraan weeye haddii cadowgeyga cadowgiisu waa cadowgey inay lay loo fakera maahan soo hartay wuxuu taabtay dhuusa bareeb baa lagu dagaalamay intaan dagaalka hadda carabaa u sataay asagaa guuraya rew ku jiro ayaa gaalka cajoogay oo hub soo aruursanayay oo rabe inay ka dagaalamaan dhuusa bareeb haddii marka la fududeeyo hawshaasi uun si kale ilaahay u fududeeyey inuu ku goodiyo uu yidhaahdo dad baa lala diriray waxaan isleeyaha maahan ilaa dadku waa isogyahay marka sideedana soomaalida waxaa qariba waxa weeyaan hadba cidda baagamuuda ayaa waxaa la weydiiyaa xaaladdu siday tahay waxa weeye dalka dowladda loo dhisay dowladda iyo dowladda federaalka waa socdaan hawsha iyo hanaanka naloo doortee shaqada la isugu dhiibana waxa weeye hawlaha qabyada inaynu qabanno inna la kugu duceeyaan la rabnaa wasiir laakiin wasiir wasiir wasiir laakiin madaxda galmudug wasiir madaxda galmudug mudday ku taamayeen in deegaanadaa la xoreeyo madaxweyne qoorqoor waxay ka mid ahayd hanaankii doorashada uu kusoo galay in deegaanada galmudug la xoreeyo waxaa ka mid ahayd mar walba oo warbaahinta la hadla in deegaanada galmudug laga xoreeyo shabaabka gacanta ku haya muddada ciidamada dowladda fara badanaa jooga waxa weeye madaxweyne qoorqoor boqolkii maalmood ee ugu horreysay wuxuu sameeyey kala qaybsanaantii galmudug ka jirtay ama sunna waljamaaca ahayd ama madaxweyne xaafi iyo dowladdiisa ahayd si nabdoon oo walaalnimo ah ayaa haddii ilaahay kuu looyahay calanka iyo dowladnimada isku wareejiyey taasi waa arrimaha siyaasadda maxaa idinkaga qorshaysan xoreynta galmudug madaxweyne xaaf waxaa la socday cudur guureeya iyo waad og tahay oo adigu goobjoog baa ku ahayd xafladii ay nagu wareejiyeen dowladda oo qorqor lagu wareejiyey waxa nagaga qorshaysanina waxa weeyaan waa wax cad boqolkii maalmood eena dhaaftaaba dowladda qoorqor madaxda ka yahay waxay qabanaysaa shaqo muhiima midaan hadda barnaamijku ku yahayna waa arrin farsamo oo xag ciidan ah oo sida aan hawsha u qabanayno iyo sida laga yeelayo hab ciidan weeye lakin waxaan rabaa inaan kuu sheego kala qaybsanaantii awal dhabarka naga xaganaysay ee suurtagelin weyday inaynu wajahno haatan ma jirto dowlad aan xagasho lahayn qof qof wax tabta mooye ayaa caawa noo dhisan iyo midnimo galmudug sidaas laajligeed waxaa noo muuqda iftiin iyanaa waddada caddayd qaadnay tubta iyo qaabka aan aan hawsha u galaynana waa hawlaha amniga weeye wasaaradaha ku shaqalaha lakin waxaan rabaa inaan kuu caddeeyo galmudug caawa tubtii bay qaaday tubtii midnimaday qaaday inta ka dhimanayna intaas ahayd madaxweyne qoorqoorna siyaasadiisu waa mid cad boqol boqol maalmood ayaa waxa ugu suurta galay hawlo tobankii sano lasoo dhaafay si walba oo loo eegay la xali waayo tanna waxaan u rajaynaynaa asiga kabaniidkiisa in haddii ilaahay kudna ay guul ka gaaraan midii uu buuriya taasoo ahayd niman haddii ilaahay kuu roon yahay qaranka ayaa ka mid ah waxay ka mid tahay geesinimada midda ugu weyne waxa weeye ninka kula dagaalsanay hadduu danta guud inta u talasulo uu yidhahda hawshaan dhinac ka qabanaya geesinimadu inuu xabadda keliya rida maahan inaad talashusha qayb ka mid a marka xildhibaanada federaalka ee mucaaradka ahaan jiray ee weliba diidalan kor hadday arkeen guulihii dowladda federaalku ay ka geysatay isku keenidda iyo qaybinta galmudug iyo hanaanka inay waxa u muuqatay inaysan macno ku fadhin inay yidhahdaan hawlaana ku jirin waa guuldaro waana waana in loogu hambaleeyo sababta waxa weeyaan waxay qireen oo muujiyeen hanaankii uu ra-iisul wasaare xasan cali kheyre uu hogaaminaya inuu ahaa mid guulaystay madaxweyne qorqoorre uu noqday madaxweyne rasmiya oo gul weyn iyo sidii loo doortaba uga uga dhex muuqda dalka
wasiir sheekh ibraahim guureye maxay tahay dhaliilaha adiga kuu muuqda marka ay noqoto xoraynta deegaanada galmudug waxaa jooga ciidamo fara badan oo qaybaha kala duwan leh miyaysan kuu muuqan xilligaani inay tahay xilligii ku habboonaa ee ciidamadan faraha badan looga faa'iideyn lahaa ee deegaanada galmudug ka maqan gacantooda ee shabaabka ku jira in la xoreeyo
nin baa wuxuu kula murmay qoomkiisii dayaxa saddexiy tobnaadka iyo qoraxda waxaa la isma arkaan markaas wuxuu may way is arkaan oo iska soo gaaraan markay saddexiy toban macnaha dayaxu yahay iyo qoraxdu markay soo baxayso nin baa loo loo yimid xakiima lacag rahmaadaha loo dhiibay waxaa la yidhi lacagtaa noo hay nagu kala saar baa layidhi wuxuu yidhi markii lacagtii la dhiibay wuxuu yidhi qoomku dulmi bay igu wadaan wuxuu yidhi in yabqa caleyka qoomka falqamad yubdika buu yidhi wasiir su-aashayda usoo daadeg waa usoo degayaa in yar baan ka horumarsanaya intaan dhameeyey haddii qoomku dulmi kugu wadu yidhi macnaha dayaxa xilligiisa dhici doona macnaha waxaa loo yaqaano waxaan ka hadlayna waaqicaa sheegi doona marka walaalkii falag leh doorashadii meesha ka dhacday madaxweyneyaasha raggii u tartamay yuu ka mid yahay oo galmudug sidaad arkayseen codadka uu helayna waa tiinu isla wada ogeyn oo waa ku mahadsan yahay waxaa loo yaqaana hadda iyo dan galmudug sida uu sheegay abukaataha iyo deegaanada markaan usoo dhaco waan tagnay annaga kula hadlahaya markay qabteen ciidamadii naga amar qaadanaya oo waxaysan ceelbuuriya ay tageen ceelbuur baan tegey markaan tegey waxaa imaanan waayey galaas caanaa iyo neef oolaa iyo midna duurka waa keeno dadkii magaaladuna uu ka baxa haddaan dadka la abaabulin deegaanka oo deegaanka dadkiisu aysan la qaadanin xoraynta iyo tegitaanka ciidan intuu tago keliya ma xorayn karo deegaamada magaalada cidlaahu tegayaa caanaha iyo waxaana laga kalay iyo iyo iyo iyo iyo iyo xoolihii midaba waxaa loo yaqaano marka in dadka deegaanku arrintii horta diyaar u yahay waa marka hore maarmaana mucaaradnimo midaan ku dabaqaya ma qof wax waa mucaaradi karaa laakiin inaan mucaarad wax toosiye rabaan rabaa inaan waxaan rabaa u sheega meesha dhaliishu ka jirto wanaagsane in hadda wax sii dumaan ama baaba'aan ama dowladnimo loo baxo oo galmudug ay fawdo noqoto ma aha ujeedkaan doonayaa laakiin waxa weeye haddii qof xumaado najidu kayraka mid ka fiican baa jooga mid kaga sii wanaagsan baa jooga waxaan rabaa marka walaalahay dhammaanteen galmudug in la xoreeyo oo ay xor iyo xalaal noqoto kulligeen baa wada rabna laakiin sida aan ku gaaraynaa walaalka isagaa hadda sheegay oo wuxuu qiray in hadda aysan diyaar ahayn ciidamana diyaar ahayn marka dabcan waxaad moodaa loo dalabsikeedu markii ciidamo la habeeyo oo layada ciidamadaanu saaka waxay ku wajahan yihiin inay xoreeyaan tahadi maba jirto mana filahayaba in la samayn karaba ciidawaayo ciidamada hadda la keenay oo deegaanka la keenay wayna ognahay waxaa lagu keenay dhuusamareeb iyo gurce oo ehlsunigii jooga in looga saaro anagu gaalkacyan jooga otiin in looga saaro gaalkacyan hub kama soo wadan haddana galmudug hub uma wato in galmudug hadda hub aan ku wajaho ma rabo waayo maslaxadda iyo nabadgelyada iyo sistamka dowladnimo maanta jira nadiga waa isku sheegi karnaa wixii khaldanna waa ka hadli karnaa aada umaasantahay aada umaasantahay waxaan rabaa dooda inaysan naga fogaanin waxaan siinayaa corneyl nuur xasan guutaale waxaa tahay sargaal ciidan islamarkaana xog ogaal u ah xaaladda deegaanada galmudug xilligaani suurtagal ma tahay in deegaanada galmudug laga xureeyo shabaabka maxayse tahay waxa caqabada ah oo ka hortaagan in ciidamada galmudug ay ku dhaqaaqaan xoreynta deegaanadaas
waa mahadsan tahay adeerow horta ragga meesha ku jiraa waa rag aniga i wadatay tal weyn oo maaragtay iga darajooyin sarreeya saasta ay tahay aniga laftirkaygu mas-uuliyad unbaa saaran inkastoo koreyl ciidamada boliiska aan ahay oo aan sharciga wax ka aqaano haddana maaragtay waa rag iga darajo sarreeya aniga xusmad baan u wada hayaa waxa weeye meesha tan wakti badan baa la soo joogay waxyaabaha aan la siyaasadayna waxaa kamid a waxa oo nafta nafta naf go-eysa lama siyaasaday karo meesha tan waa lagu dhimanayaa baaba baa ka jira run ahaantii marka la yidhaahdo dadka ma abaabulan yihiin mase ma abaabulina wax laysbarbar dhigi kara maago dadku way abaabulan yihiin afarta degmo oo la haysto afartaba anigu waan ka warqabaa xogaal baanu ahay waana la xiriira in badanaan xiriiraan la leeyahay waxaan leeyahay dadku waxay abaabulan yihiin boqolkiiba sideetan iyo shan boqolkiiba sideetan iyo shan inta kalena waxaa weeye in aan aan shanta shan iyo toban kalena inaan waxba la weydiino maaragtay ama kooxda ka tirsan weye waxaa intaa dheer oon idiin sheegaya galmudug anigu rajo aan weli aan iga gelin baa iga gashay waa waa aas-aaskeedi aniga gudoomiyaha ka ah elmuur markii galmudug la aas-aasayay go-doonaan kula jiray meeshaas oo dagaalan kula jiray kooxda su-aashayda inaa usoo daadegtaan jeclaan lahaa korneyle
diyaar garowga ciidamada horta kala go' baa dhacayo waad ogtahay saraakiisha ciidamada haatan xamar qaar baa jira qaarba meelay ku go'doonsan yihiin oo maaragtay qaar oo arrimo oo maaragtay usoo baxayo hadda saraakiil oo xamar joogtaan ismaqlaynay oo saraakiisha kamida ciidamadu waa diyaarday dowladduna goortay go-aankeeda ku dhaqaaqayso iyo tallaabada ay qaadayso diyaar garowgii baa lagu jiraa wasiirkuna waa idiin sheegay oo wasiirku wuxuu yidhi hadda ma jirto yidhi wax isdul taag waa run wax isdul taagan ma jira laakiin ku talagal galmudug ka hor federaal kuma diyaariyayaa jirta oo annagu aan ciidamo u tababarnay oo anigu aan ciidamo keenay oo xarwo lagu shubay oo ciidamo meelo kale laga keenay oo u tababarteen oo tababarkii dhammaystay oo diyaar u ah in amar la siiyo oo la dhaqaaqo taasi ciidamadana galmudug iskama laha inta badan ciidamo galmudug ay leedahay ma ahan ciidamada federaalka iskale waxa keliya oon u taaganahay waxa weeye goortii federaalku awaamiirtii xoreynta uu amro anigana waxaa shaksiya ballan qaadayaa afarta degmo in dadkii shacabkeedii la helo oo la abaab oo abaabulan oo meel walba oo la taga diyaar u ah iyo ciidamo kasoo urura oo markaas la wareegi kara goobaha la qabto amnigooda keliya waxa aan sugnaa waa dhaqaaqi wasiirkaa iga waran marka dhaqaaqo goortuu suurageli karo iyo heerarka ay u marayso marka anigu nin furunta taagan baan ahay intaasaana maaragtay diyaar la ahay in shacabka diyaar yihiin afarta degmo degmo kasta oo la galo oo ciidanka raggii noqon lahaa oo la wareegi lahaa iyo shacabka dowladda caleemo qoyan kusoo dhaweyn lahaa intuba inay diyaar yihiin aan ogahay xaaladdu meesha ay marayso aada umahadsan tahay abukaate cabdiraxiim waxaad ka dhawaajisay waxaad ka dhawaajisay in deegaanada galmudug gacanta shabaabka ku jira marka la qabto inay u baahan yihiin in ciidamo amniga la wareego in ka hor shacabka la abaabulo sidee suurtagal ku noqon kartaa shacabkii oo weli gacanta deegaanadii shabaabka ku jiraan degan ku dhaqan ku nool in la abaabulo la wacyigeliyo sidee suurtagal ku tahay
adeer waxa weeyaan horta hadda ma jirto oo waxba lama abaabulin laakiin waxaa la rabaa in maaragtay dugdi badan lagu bixiyo barsaas dheer loo maro dadkaas sidii gacan looga heli lahaay waa in adeer waxaa loo baahan yahay barsaas dheer loo maro haddii aan dadku uusan wax dagaalka wax ka gelin afar afarta degmo oo la haysto dadkoodu hadduusan dagaalka wax ka gelin xukuumaddu ma ku guulaysan karto inay maaragtay degaankii guul ka keento guushu waxay ku xiran tahay hadda sida dadka degaanka la haysto jooga ay u dagaalamaan sidii loo howlgeliyo sidii dowladdu ula xiriirto sidaas ayay guushu adeer ku xiran tahay markasta runta marka la sheego dowlad horta markii la yidhahdo dowlad shacabka ah qoladan kale xukuumadaa la yidhaahdaa haddaan marka shacabkaas dagaalka wax ka gelin oo aan gacanta lagu dhigin oo aan la soo helin waxay noqonaysaa hawshu dugdug meeshaada joog saasaan aaminsanahay balse waxaan rajaynayaa in maaragtay in la heli doono dadku oo laysku afgara doono in dadkaas la abaabulo sidii cadowga looga dul qaadi lahay in lagu dhaqaaqo madax actifa oo hawshaas qaba karta in la helo haddaan intaasi la helin waxaan u malaynaa hawsha waa jugjug meeshaada joog aada umahadsan tahay wasiir falagle waad maqlaysaa abukaataha wuxuu leeyahay in shacabkii la abaabulo xukuumaddu ay diyaariso shacabkii shacab diyaarsanna la helo marka adinka ka xukuumad ahaan maydan ka go-an tahay diyaarinta shacab ciidanka barbar istaaga deegaanadaas marka ay dhacdo xoreyntana qayb idin kala qaatan
qaabka ogaalka ee bulshada halkaa ku dhaqan ninkii madaxda ka ahaabaa idiin taaftay wixii ka dhimana hadda waa wax oo shaqaah oo faraha lagu hayo qaab kaloo idaacadda iyo dooda iyadoona waxay ku wajahnayd maadaama galmudug kala daafsanayd haddii la aruuriyo midowday xilligan diyaar ma u tahay galmudug inay deegaanada xorayso inta iinkaad inta iyada haatan qo- qadka ku wada jirtaana waxaa isla qifray oo muuqata inaan midnimo la-aani jirin kol hadday sidaa tahay oo midnimo la-aani jirin waxa weeye qaabka eh, hadda golaha wasiirada weli lama ansixin eh, qaybaa ka dhiman wasiirka ku-xigeenka ka dhiman waxyaalahaasoo dhan waa shaqo dowladda u dhiman eh, dhammaystirkeeda lagu jiraa laakiin nuxurka iyo iyo iyo iyo iyo iyo kaba dhibcaanku waxa weeye oo hadda intayda meesha ku jirtaana annagoo kale siyaasada aanu isla qirayna galmudug way ka baxda tafaraaruqi iyo kala jajabnaanta iyo qaybsanaanta u sahli weyday inay deegaanadeeda wada wada qabato kol hadday sidaa ay caawa ku soo aruurtana wixii naga xigaa waxa weeyaan xilligii iyo iyo waktigii ay go-aamiso dowladda cusub ee galmudug jadwalka iyo qaabka noocaasina markiisuu imaanaya adinkuna waa sugaysaan laakiin waa laga baxay kala qaybsanaan iyo dhabarka jab iyo gurubo kala qoqoban oo wajihi waaya inay galmudug u hiiliyaan soona qabtaan caawa galmudug waa far farina waxay u socotaa ee, wixii loo igmaday wixii loo igmaday inay kow ka tahay xilligeeda iyo waktigeedana iyadoo aan aada u fogeyn ayaad ka mir dhali doontaan oo ka guulaysan doontaan sida idiin muuqatana guusha halkaa ay ku socotaa arrintuna ee, sida ama abukaatu yeege ama ee, masar guure yidhi ama ee, ninka guddoomiyaha gobolku yidhi waxaynu iskugu soo xoorina waxa weeyaan ee, galmudug midaysan oo waktigeeda aadna weydiisay ayadana sugaan leenahay hala dhamaystir aada ama aada ama wasiir guuraya ee, waad maqlaysaa wasiir falagli ee, mar haddii midnimo la helay ee, waa suurtagal in xilliga ee, la wajaho xorayntii deegaanada ee, miyaysan ku muuqan in laga gudbay kala qaybsanaantii oo xilligaani ay suurtagal tahay in la xoreeyo deegaanada
Eh, waan ka jawaabaya sala laakiin su-aal baan rabay in aan su-aalo anoo ku badinin eh, wasiir faragle wuxuu ii sheegay in tillaabo la qaadi doono waxaan rabay inaan dhaho waa goorma goorta eh, la samaynayo tillaabada in la qaado oo la xoreeyo maadaama aad spokesmankii dowladda aad tahay waa goorma baan rabay inaan idhahdo goortaas waad maqlayaa wasiir falagle
Ee, dee taasi waxa weye go- ee, qaybaha amnigay u taallaa keliya in ee, ay awood aan wax ku wajahnay inaan yeelanay oo waa cusub beriyey unbaa ay aniga ii joogtaa Ee, habka iyo waktiga iyo nidaamka wasiirka warfaafintu markii meesha furunta la tagu sheegaaye ee, ee, da- jaangooynta iyo habaynta amniga iskale iyo madaxda ka sarreysa ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ayagaana kulle soo jeeda laakiin aniga hoga tusaalaha aan ka qayb galay ee dooda ku saabsan tahay waxa weeye galmudug oo midowday oo hoggaan fiican hesay oo israacday oo barwaaqaysay oo cid walba u babac dhigi karta awoodeediina muuqato inta ka dhimana dhammaystiri ka doonta laakiin su-aashaas waxaan is leeyahay ee, wasiirkaas oo mudan ee, ciddii ka jawaabi lahayd aniga maahane waa cidda ee, ee, faraha ku haysa ee, tignikada iyo ciidamada waayahay intaasaan uga gudbaynaa waa mahadsan tahay marka tii kalaan usoo gudbaynaa galmudug inay mudul isqaacdo oo hal wejiye hal iftijaar yeelato Eh, cid kastoo mas-uul aan wax garanaysa ee sharaf iyo qiimo u tahay inay hesho laakiin ayada laftirkeeda ayaa borosayd iyo iyo waddo u baahan waxaan leeyahay marka eh, guud ahaan marka la rabo tillaabo in la qaado sidaan hore u sheegnayba taliyayaasha ciidamada iyo galmudug ciidan ay leedahay horta in la helo maahane ciidamo federaalka keliya ka yimid oo ciidamo federaalhu galmudug noo xoreyn mahayaan waxaa noo xoreyn kara galmudug in la helo tali- hadda waxay ii sheegeen eh, taliyayaasha ragga jooga meesha ilaa laga soo bilaabo dowladda sheekh sharif iyo hadda dadka dallacay dad isyaano ku dallacay oo saraakiil welinaysa jirin dad ku dallacay sideedsa politico maaha ama dad loo dallacsiiyo ama si kale lagu keeno ama eh, nidaam matalan lala heshiinayo lagu keeno maahane inaysan jirinin saraakiil ku dallacdo isyaano oo ciidanka ka mid ah waxaan marka ku talin lahaa horta marka ugu horeysa dad reer- ciidankii daraawiishta ee galmudug waa in la helaa Eh, boolice uu leeyahay deegaanka galmudug waa in la helaa Eh, ciidamo ciidamo marka markaan helno noogooniya oo galmudug leedahay markaasaa amnigeenan hoosena aan sugan karnaa dowladdana gacantaa laga heli karaa laakiin haddaan idhaahno ciidamada kulli xoreynaya eh, gorgor iyo danab iyo kulli hay nooga yimaadeen federaalka eh, uma arko inay haddii la yidhaahdo eh, inoo xoreyn karta ama la samayn karo ciidanka deegaanka joogaana wuxuu khabiir ku yahay dhulka hadda matalan leeha laga xoro leeyahay anigu khabiir baan u ahay madaxda meesha ku jirtaan waa ogtahay waa dhul waxa weeye eh, isugu jira haddii la yidhaha hawd dhul qaran ah u badan waddooyinku xataa ay ku yar yihiin dhul marka waxa weeye ma ahan ay sahlan tahay in inta maalin la yaaco oo meesha la tago in la qabto waa ciid waxay u baahan tahay istaraatiijiya badan bay u baahan tahay waxay u baahan tahay saraakiil khibrad u leh waxay u baahan tahay deegaanka dad yaqaana marka waxay u baahan qorshe qorshe markaas badan haddii la helo oo isbedelo badan la helo yaa la xoreyn karaa laakiin anigu inaan laablakac ku idhaahda caawayto rajo fiican baa muuqata xil aan helay inaan wax ku ammaano idhaahdo masalan ba rajadu way fiican tahay hadda siyaasi ahaan waan soo dhaweyn inaan hadda xil qaban inaan xil qaban wixii iwaajibaad ii saarnaa waa ii saaran yihiin waana ka shaqayn doonaa mas-uuliyiinta kale waa mahadcelinaya laakiin waxaan leeyahay ciidanka sbacesa hala dhiso ciidan galmudugna hala helo markaasaynu tillaabooyinka marbaad midda aan qaadnay la samayn karaa marka aadna waad u mahadsantahay
halkaas anaa ka jawaabaya oo de waxay la tahay labadanoo kale anaa uga dhow su-aasha jawaabteeda sida waktiba idin kugu baahaamiyo wasiirku waa mahadsan yahay horta sideedaba waxaa ilaahay mahaddiisa raggayga hadda hadlaya saa qiyaasaayo wasiirkii anigu waa hubaa labada nin oo kale oo huba inay meesha joogaan deegaanka boqolkiiba sideetan inuu inta xor yahay aanu weliba si dimuqraadiyadood laho annagoo dowladdii qaarre ka soo jeeda qaarre raacsan yahay aynu idaacadaha internationalka caawa ka doodayno waxay kuu muujinaysaa oo lagu degan yahay nabadaas oo aniga guureeya caawa ku seexanayna ku soomannahay waxa weeye waa ciidanka deegaanka haddii la kuli ay galmudug leedahay intii ka dhimanna waa in fadhaha lagu hayo dowladdu hiil baan ku leenaho hadda waa dowladda caalamka iyo jamhuuriyadda mas-uulka ka ahayd laakiin waxa aynu nabadda ku nahay awal la wax xoreeyey haatanna aynu ku naaloonayna waa ciidanka galmudug waana jiraa waana tayoodaya waana tayeysan yahay dallacsiinta iyo kawarqabkana aad baan usoo dhaweynayaa wasiir guureeye waayaaragnimadiisa madaxweyne qoorqoor waa ka go-an tahay cid walba oo waxgalah oo waayo arag ah oo tala ku biirinaysa galmudug inuu soo dhaweeyo asaga aqoona isku leeyihiin aniguna waxaan leeyahay wasiir lagaga maarmay soo dhawow xilkuna waa meertu markiisuu noqonayaa aqliga iyo maskaxda iyo waaya aragnimada aa markii hore meel ku tagta haddana aa ku joogtana gacmo furan baan kugu soo dhaweynaynaa haddaanu nahay golaha wasiirada madaxweynuguna waa hubaa iyo madaxweyne ku-xigeenku labaduna inay diyaar ku yihiin adiguna haddii ilaahay kuu roo yahay tala hananiye jebine guulaysta iyo hore u socda waxa weeye waa hiil iyo wanaag iyo iyo iyo iyo guulaystana waa idin leeyahay aad aa mahadsantihiin waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee laanta afka soomaaliga v o eda corneyl butaale ma kuu muuqataa in loo baahan yahay dhismo ciidan galmudug ah oo ciidamada federaalka looga maarmi karo waa muhiim in ciidan galmuduga la helo laakiin hadda ma dhismi karo inta hadda dhisan oo tayada leh ayaa hadda naga anfacaysa laakiin hadda ma dhismi karo ciidanka galmudug ka dhismi karaa wuxuu jiraa oo ciidan galmudug uu dhismi karaa degmooyinka markii la qabto inta badan hadda deegaanada oo xorta ah ayaa ciidamadaas ka dhismeen deegaanada aan la xorayn ciidamadii ka dhismi lahaa oo kumbeled ka dhigi lahaa oo awoodiisa iyo maaragtay tayadiisa iyo isku dhafkiisa ee maaragtay sixi lahayd ayaa naga maqan bosiskeed waxaa noo buuxinaya federaalka anigu rub ahaantii waxaan caddaynayaa inay muhiim tahay oo aan la qirayaa inay muhiim tahay in ay laga fiirsado saraakiisha loo dirayo deegaanada la xoreynayo inay ku yimaadaan wada tashi iyo aqoon deegaanada ay u leeyihiin aada amasta waa gartay waktiga ciriri nagu ah waxaan rabaa abukaate sharciyadda iyo xeerarka iyo qawaaniinta caalamka u degsan haddii deegaana lagu qaadayo dagaal lagu xoreynayo maxay tahay qawaaniinta iyo sharciyadda loo baahan yahay in loo maro
adeer waxay tahay sharciyadda in loo maro loo baahan yahay ciidan hawshaas ku filan meeshaas weerarka lagu qaadayo ciidan ku filan ciidan kayda logistico saraakiil aqoon le oo hogaaminaysa oo aan ahayn maaragta kuwa hadda aan qaarkood arkayno oo wax dhan walba dagaalka markii la gelaya dhan walba waa in diyaar laga yahay hal meelu hadday ka dhiman tahay lama guulaysan karo dhinaca xuquuqda aadanaha xuquuqda aadanaha waxaa la rabaa dadka aqoon lahaa dhawri kara dadka ciidanka hogaaminaa mas-uuliyiinta waa inay yihiin dad aqoon leh aadam asta waa ku gartay waxaan rabaa wasiir falagle iyo wasiir gureye adinkoo iisoo koobaya ugu dambayntii talada aad isleedihiin deegaanada galmudug dadka ku dhaqan ee dhibaataysan muddada tobanka sana ah way u baahan yihiin in loo wajaho oo lagu xoreeya maxay tahay aan ku horumaro guureeye
waa mahadsantaa walaale istaraatiijiyada la marayo waa un ciidan waxaa horta marka la xoreynayo wadan waxaa horeeya ciidan dhisan baa horeeya waxaa horeeya mas-uuliyiin iyo istiraatiijiyad dagaal yaa horeysa waxaa horeysa taladaa rabaa talada wasiir guurey waxaa rabaa talada muhiimka u ah waxaa jira waxa la iswoon baa jira oo iswoon afar xarafay ka kooban tahay oo loogu talagalay marka ugu horeysa dagaal qaadayso cadowgaaga waa inaad ogaataa awoodda uu leeyahay meesha uu ka jilicsan yahay xilliga adigu aad abilityga adu leedahay inaad qabato waxay u baahan tahay marka ma sahlana sida aan horay anugu talada dadka iyo madaxda galmudug aad u jeedin lahayd marka marka madaxda galmudug waxaan ujeedin lahaa waxay u baahan tahay marka ugu horeysa in la helo ciidan tayeysan ee galmudug ay leedahay ciidanka federaalkuna ay dhabarka ka ka maaragtay riixayaan oo caawinayaan ciidankii daraawiishta oo galmudugna ma jiro in hadda la simayu rabaa sidoo kale kuwa jooga iyo ciidan kaloo cusubba in la qoro oo muddo badan hadda waxaa laga diiwaan geliyay waagi dhaweyd oo galmudug aad la socotaan ilaa ku dhowaad haddii la yidhaahdo shan kun in ka badan iyo deegaamada galmudug laga diiwaan geliyo ciidanka daraawiishta daraawiishtu statekuna dee waa militarigii oo kale oo wax u xoreynayaan waa la qoray un waxa la yidhaahdo waxay rabaan keliya daakada waa la geliyey ciidamada amisom markii loo yimaadeen kii luwaadug ee deegaamada dhammaan ka qornay waxaan qabaa ciidankii la qoray ee daraawiishta ahaa ee galmudug in daakadoodii kulli waa la hayaa in loo yeero in ayagaa la tayogeliyo markii kuwaa la dhiso ciidanka galmudug oo la dhiso in ayagaas iyo booliiska hadaa la yidhaahdo deegaanka iyo ciidankaas iyo dawladda markaas kabacdi deegaamada awareness lagu sameeyo la wacyigeliyo dadka shacabka oo deegaanku inay la shaqeeyaan deegaankaas walaala muddo ka badan toban sannadood yaay wiilasha dhalinyarada haysteen influence xoog badan bay ku yeesheen shaab iyo dad iyo kulligii waxay u baahan waxay u baahan tahay in wacyigelin la sameeyo dadkii maaragtay maskaxdoodii iyo yeeritaankoodii iyo fikraddii iyo dowladnimadii laga dhaadhiciyo in dowladdu dib u heshiisiin badan ay ku darto waa tahay aadaa maadsantaa waa ku gartay aadaa maadsantaa waktigaa cidhiidhi nugaa wasiir falagle adoo iisoo koobaya anigu dee waxa weeyaan dowladdii baan ahaye taladu waxa weeyaan dadka reer galmudug ama siyaasiyiin ayaan xili lahayn ha noqoto ama dadka ha noqotay waxay caawa taagantaha waxa weeye tawradda tan barakaysan tallaabada ee qaatay dadweynaha tii ka daryeesha tabar iyo taag baan garabkiinaanu taaganna ayaynu ka filaynaa dadka reer galmudug meel joogaanba inay nagu taageeraan annagana waxaa naga taqaanaa in ducada nala kukuba fool libaax aynu la nimaadno wixii naloo dhaariyey ee qoor oo nagu hogaaminaya inay noqdaan wax kasoo dhalaalno ilahay idankiisa aada umahadsantiin dhammaantiin adinka mudan
aad bay u mahadsan yihiin martidii barnaamijka igala qayb gashay ee kala ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug wasiirkii hore ee ganacsiga sheekh ibraahim guureeye korneyl nuur xasan guutaale guddoomiyaha degmada ceelbuur iyo abuukaati cabdiraxiin siciid nuur ugaas oo ka mid ah aqoon-yahanada xogogaalka u ah xaalka galmudug intaa ayaan kusoo idlaynayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya degmada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug anigoo cabdiwaaxida ayaana barnaamijka idinla socodsiinayay ismaqal dambe oo xiise leh